habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington
waa habeen arbacaah bisha maajun waa kow iyo labaatan sanadka laba kun siddeed iyo toban waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban irarka afimada magaalooyinka qaar iyo bogga v o a somaali com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo saare cidla nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda caawana waxaa ka mid a guddigii aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya u saaray xalinta khilaafaadka siyaasadeed oo soo saaray go'aamo
guddigu waxa uu madaxweynaha ka codsaday inuu soo farageliyo kalana shaqeeyo guddiga sidii xal waara loo gaari lahaa khilaafka golaha shacabka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxa uu ballan qaaday inuu ka qayb qaadanayo doorkiisa dastuuriga ah si loo xaliyo khilaafka golaha shacabka waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan dunida oo maanta laga xusay maalinta la dagaalanka takoorka bulshada hablihii soomaaliyeed maanta dee cid weliba haddii alla kuu roon yahay ninkii islaamahee nasiib ku lihiba wuu guursanaya marka annagu miyaanaan kuwaa ka mid ahayn ujeeddada iyadu maaha annagu inaannu hablo helo laakiin ujeeddadii waxa weeye karaamada insaanku waa shay aadu qaali ilahay baa qur-aankiisa ku sheegay oo yidhi walaqad karamnaa bani aadam ilaahay ibni aadamka wuu karaameeyey marka arrinta muhiimka waxa weeye karaamadii baannu raadinaynaa iyo sharaf
qodobadaasi iyo kuwo kale oo ay ka mid yihiin barnaamijkii haweenka iyo qoyska xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida
guddiga aqalka sare uu saaray xalinta khilaafaadka xubnaha aqalka hoose ayaa maanta shir jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada muqdisho waxa ay kaga hadleen oo islamar ahaantaasina ay faahfaahin ka bixiyeen howshooda xagga ay marayso senator maxamuud axmed mashruuc ayaa wariyaasha u sheegay inay la kulmeen madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayna ka dalbadeen inuu soo farageliyo dhammaan dhammaynta khilaafaadkaasi waxa uu madaxweynuhu sheegay inuu ballan qaaday intaasi uu samayn doono sidoo kale senator mashruuc waxa uu tilmaamay in ra-iisul wasaare khayre oo ay la kulmeenna uu ka aqbalay in dib loogu soo celiyo xarunta baarlamaanka xaaladii uu ku sugnaa ka hor inta aysan khilaafaadkaasi imaanin taasoo uula jeeday in ciidamada dheeraadka ahi laga qaado xarunta baarlamaanka gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari iyo labadiisa ku-xigeen ayay guddigaasi sidoo kale kala hadleen arrimahan waxaa isna shir jaraa'id qabtay guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka cabdiweli ibraahim muudey oo ugu baaqay xildhibaanada dibadda ku maqan inay dalka dib ugu soo laabtaan islamar ahaantaasina howsha baarlamaanka ee mooshinka la gudageli doono
saraakiisha dowladda afghanistan ayaa sheegay in qarax xusmiidaamin oo maanta ka dhacay dalkaasi ay ku dhinteen ugu yaraan koob iyo soddon qof in ka badan shan iyo lixdan qof oo kalena ay ku dhaawacmeen saraakiisha iyo dad goobjoogayaala ayaa sheegay in weerarku uu dhacay xilli ay caasimadda kaabuul isugu yimaadeen muslimiinta shiicada iyagoo u dabaaldegaya sanadka cusub ee beershiyaanka amaba nooriiska loo yaqaano waxay sheegeen in tirada khasaaruhu uu sii badanayo iyada oo dad badani ay halkaasi ku xaniban yihiin dadka badankoodana la sheegay inay ahaayeen dad rayda kooxda la baxday dowladda islaamiga ah ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi inay iyagu ka dambeeyeen maleeshiyada kooxdan ayaa bilihii lasoo dhaafay waxay si istaba jooga u beegsanayeen goobaha ay shiicadu ku cibaadaysato islamarkaana ay isugu yimaadeen ee ku yaala magaalada caasimadda ah ee kabuul
laba ka tirsan maleeshiyaadka ururka al-shabaab ayaa lagu dilay saddex kalena waa lagu dhaawacay duqayn maraykanku ka geystay meel ku dhow tuulada mubaarak ee gobolka shabeellaha hoose isniintii taliska ciidamada afrika ee maraykanka ayaa sheegay in sidoo kale duqayntaasi ay ku burburiyeen baabuur ay wateen maleeshiyaadkaasi dhinaca kale ugu yaraan laba qof oo rayida ayaa ku geeriyootay toddoba kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii maanta ciidamo ka wada tirsan dowladda soomaaliya ay isku rasaaseeyeen aagaarka waddada tarabuunka ee magaalada muqdisho ciidamada iska horimaadkan u dhexeeyey ayaa kala ahaa ciidamada kommandoska oo ay tababareen imaaraadka carabta iyo kuwa nabad sugidda oo iyagu muddooyinkii ugu dambeeyey fariisimo ku lahaa waddada tarbuunka sida ay dad goobjoogayaal ah ay v o a u sheegeen
wasiirka warfaafinta ee dalka nigeria ayaa sheegay in maleeshiyada boko xaram ay dib u soo celiyeen lix iyo toddobaatan hablood oo yaryar oo ka mid a boqol iyo toban gabdhood oo ay bishii hore ka afduubteen iskuul boodhina oo la seexdo wasiirka warfaafinta dalka nigeria laayi maxamed ayaa sheegay in gabdhahan lagu soo celiyey dadaallo badan oo dhinacyo kala duwani sameeyeen dadka deegaankuna waxay sheegeen in maleeshiyada boko xaram oo wata sagaal baabuur ay hablahaasi ku soo qaadeen kadibna ay keeneen waqooyiga magaalada dabji markii dambe ee ay dejiyeenna ay dib u noqdeen ururka boko xaraam oo magacoodu u taagan yahay waxbarashada reer galbeedku waa xaaraan ayaa dunida oo dhan argagax ku riday afar sannadood ka hor markii ay afduubteen laba boqol iyo lix iyo toddobaatan hablood oo ku jiray dugsiga ka mid a kuwa loo hoydo
habeen wanaagsan dhegeystayaal halka aad warkaas ka dhagaysanayseen waa v o a aynu gudagalno qodobada kale idaacadda caawa aan idinkugu hayno xubnaha aqalka sare ee soomaaliya ee u xilsaaray dhexdhexaadinta khilaafaadka siyaasadeed aqalka hoose ee baarlamaanka ayaa ku taliyey in ciidamada la geeyey dhismaha aqalka baarlamaanka laga qaado iyo in mooshiinka ka dhanka ee guddoomiyaha baarlamaanka uu u socdo si waafaqsan xeer hoosaadka aqalka guddigan ayaa sheegay inay la kulmeen madaxweynaha soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya guddoomiyaha baarlamaanka iyo labadiisa ku-xigeen waxaa isna shir jaraa'id markaa kadib qabtay guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka cabdiweli ibraahim muddey oo ugu baaqay xildhibaanada inay markaasi soo gaabiyaan fasaxooda ayna soo xaadiraan shirarka warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o a xasan kaafi qoyste senator maxamuud axmed mashruuc oo ka mid ah guddigaasi oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta aqalka sare ayaa ka warbixiyey wakhtiyadii ay kulamada la qaateen guddoonka baarlamanka iyo madaxda sare ee dowladda iyo waxyaabihii uga soo baxay guddigu waxa uu kulamo la qaatay guddoomiyaha golaha shacabka iyo guddoomiye xigeenka labaad falanqayn iyo xog waran ku wajahan sida khilaafku ku bilowday iyo sida ugu habboon ee xal looga gaari karo guddigu waxa uu guddoomiyaha ka codsaday in loo hoggaansamo shuruucda u yaal golaha shacabka sida xeer hoosaadka iyo xeer hoosaadka golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo dastuurka kumeel gaarka ah gudoomiyaha golaha shacabka waxa uu guddiga ka ballan qaaday inuu aqbalayo sharciyadda mooshinka muranka dheliyey diyaarna u yahay in lagu kala baxo si waafaqsan xeer hoosaadka golaha shacabka iyo dastuurka dalka sidoo kale maxamuud axmed mashruuc ayaa sheegay in toddobiyo tobankii bishan ay arrimaha khilaafka dheliyey iyo sababaha keenay mooshinkaba ay ka wada hadleen guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamanka islamarkaana ay si wanaagsan isugu afgarteen qodobo dhowr ah oo ay ka wada hadleen guddoomiye xigeenka koowaad waxa uu sheegay inuu khilaafka salka ku hayo diidmada guddoomiyaha golaha shacabka ee sharciyadda mooshinka laga keenay guddigu waxa uu ku wargeliyey guddoomiye xigeenka koowaad in ay la kulmeen guddoomiyaha golaha shacabka uguna baaqeen inuu u hoggaansamo xeer hoosaadka golaha shacabka iyo dastuurka sidaas darteedna uu aqbalay sharciyadda mooshinka laga keenay guddiga waxa uu tala ahaan u soo jeediyey guddoomiye xigeenka koowaad qodobadan soo socda kow in uu ka qayb qaato sidii ilaalada xarunta golaha shacabka loogu soo celin lahaa sidii ay ahayd khilaafka ka hor inuu ka shaqeeyo qabashada shirka guddiga joogtada ee golaha shacabka si loo agaasimo si loo agaasimo habraaca mooshinka ka yaal guddoomiyaha golaha shacabka si waafaqsan qodobka sagaalaad farqadiisa afraad ee xeroosaadka golaha shacabka kaasoo qeexaya in muddo toban cisho gudahood lagu qabto guddoomiye xigeenka koowaad waxa uu guddiga ka ballan qaaday inuu labada qodob ka howlgeli doono isagoo kaashanaya lana tashanaya dhinacyada ay khusayso senatarka ayaa waxa uu sidoo kale tilmaamay inuu kulamo la qaatay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre iyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxaana uu sheegay in labada mas-uulba ay ballan qaadeen inay kaalintooda ka qaataan xallinta khilaafaadka muddooyinkii ugu dambeeyey ragaadiyey baarlamanka soomaaliya guddigu waxa uu ku tala bixiyey in lagu celiyo xaaladda amniga ee golaha shacabka sidii ay ahayd khilaafka ka hor ra-iisul wasaaraha waxa uu ballan qaaday inuu ka howlgeli doono sidii loogu soo celin lahaa ilaaladii hore ay u joogtay xarunta golaha shacabka arrinkanna kala xiriiri doono taliyaha ciidanka booliska la kulanka guddiga ay la kulmeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya guddiga waxa uu warbixin buuxda oo ku saabsan xaaladda khilaafka golaha shacabka soo kala dhex galay la wadaagay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya sida go-aanadii ka soo baxay shirkii guddiga joogtada ee aqalka sare ee looga hadlay arrimaha golaha shacabka iyoiyo magacaabista guddiga aqalka sare iyo dhammaan shirarkii uu la galay dhinacyada ay khusayso guddiga guddigu waxa uu madaxweynaha ka codsaday inuu soo farageliyo kalana shaqeeyo guddiga sidii xal waara loo gaari lahaa khilaafka golaha shacab madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxa uu ballan qaaday inuu ka qayb qaadanayo doorkiisa dastuuriga ah si loo xaliyo khilaafka golaha shacabka dhinaca kale waxaa maanta magaalada muqdisho shir jaraa-id ku qabtay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamanka cabdiweli ibraahim muudey waxaana uu xildhibaanada fasaxa ku maqan ugu baaqay inay si degdega ku yimaadaan muqdisho si loo gudagalo howlo muhiima oo uu sheegay in xilligan baarlamanka hor yaallo waxaan maanta idinkugu yeehay shirkan jaraa-id waxaan rabaa inaan u sheego maadaama howl muhiim ay noo taalo faldhigii baarlamaankan uu furmay arrin aan ku talagelinna ay dhexda naga soo gashay waxaan u yeerayaa xildhibaanada baarlamaanka ee maqan meel fog iyo meel dhow meel kasta ay joogaan inay sida ugu dhaqsahale ay ku yimaadaan si ay u gutaan waajibaadkooda dastuuriga ah qof kasta oo fasax lahaana waxaan ka qaaday fasaxii uu lahaa aniga oo ah kusimaha guddoomiyaha baarlamaanka ahna guddoomiye ku-xigeenka koowaad waxaan rabaa sidii ugu dhaqsaale inay u yimaadeen xildhibaanada maqan waxaa kaloon si guud xildhibaanada ugu baaqayaa xildhibaanku fikirku waa ku kala duwanaan karaa laakiin in ay ilaaliyaan heybadda iyo karaamada golaha shacabka ay ilaaliyaan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
halkaad nagala socotaan waa v o a maanta waxay ku beegan tahay maalinta caalamiga ah ee loogu talagalay ciribtirka takoorka oo sanad kasta koob iyo labaatanka bisha maarj la qabto iyadoo dunida meelo badanna lagu qabtay xus maalintan loogu dabaaldegayo haddaba meelaha munaasabadaasi lagu xusay waxaa ka mida magaalada hargeysa halkaasi oo laga soo saaray bayaan arintaasi la xidhiidha wariyaha v o eda sagaal mustafa xasan ayaa warbixintan hargeysa nooga soo dirtay xuska maalinta ciidhibtirka takoorka adduunka oo la xuso sanad walba koob iyo labaatanka bisha saddexaad ayaa lagu qabtay magaalada hargeysa waxaana kasoo qayb galay ururada u dooda xuquuqda aadamaha ururada bulshada rayidka ah iyo xukuumadda somalilan iyo sidoo kale xisbiyada mucaaridka ah waxaana inta badan lagaga hadlayay tabashooyinka ay qabaan dadka la haybsooco iyagoona akaademiga aadan ee u dooda xuquuqda dadka la haybsooco uu soo saaray bayaan ay ku xadhan yihiin qodobo ay ku sheegayaan tabashooyinkooda oo ay ka tirsanayaan dhinaca waxbarashada iyo qaybsiga siyaasadda akaademiga udoodis iyo horumarinta bulshada gabooye aadam akademi wuxuu mar walba u taagan yahay helidda xuquuqaha bulshada duuban isagoo wacyigelin joogto ah ka wada sidii loo soo afmeeri lahaa masiibada haybsooca sidoo kalena mashaariico dhanka horumarinta iyo waxbarashada ka fuliya sidii kor loogu qaadi lahaa bulshada gabooye ama duuban dhanka kale akaademigu in muddo ah waxa uu abaabulay kulmo badan oo xooga lagu saarayo sidii bulshada ay u heli lahayd xuquuqahooda siyaasiga ah bulshada gabooye ee dulman ma aha kuwo si wacan uga muuqda sawirka siyaasadeed ee somalilan isaga dambeeyey may kamay helin xuquuqahooda siyaasiga ah maanay dhaafin booskoosi buxige guuleed axmed jaamac guuleed dafac oo u dooda xuquuqda insaanka iyo maxamed barawaani iyo sidoo kale cabdikariin axmed mooge luul xasan mataan oo iyaguna ku hadlayay afka bulshada rayidka ah waxay dhammaantood ka marakaceen baahiyaha aasaasiga ah iyo tabashooyinka ay qabaan bulshada la haybsooco in wax laga qabto niyo hargeysiyo daan waa laba xaafadoo kala duwan laba community oo kala duwan laba baahiyoodoo kala duwan weeye saldhig daami ku dhex yaalo dadka ninka haystaa iyo ninka reer daamiya oo ciyaarka kala fahma oo kaxaafadaha kale ka yimaada qashqashaada iyo dembinimada la soo doonta iyo kaxaafada u dhashay kala garanaya la rabaa in laga yimaado sababtu waa maxay markaa aanay adeegyadaa uhelaynin madaxweynaha ka bilow ilaa qofka baarishka halkaa ku samaynaya inay bulshada takooro weyn wada aaminsanay iman weerarnada markaa horta waa in la iska saaraa qof waliba sameeyaa self awareness inaynu dhibaatada ka gudubno oo waajibkayna saaran waajibkayna saaran aynu ka soo baxno dhibtaan inaynu inagu wada geysanayno aynu ka gudan waa in waxbarashada loogu daraa tiro sugan waa in caafimaadkana loogu daraa sanad walba tiro sugan shaqaalaha dowladda iyo shaqaalaha brayfatkana waa in loogu daraa tiro sugan marka laga hadlayo masrafka siyaasadda waxweyn bulshaduna xaq bay u leeyihiin inay helaan maxaa le maskabada siyaasadda ama xilalka sarsare hadday tahay baarlamanka hadday tahay fulinta iyo hadday tahay garsoorka intaba xaq bay u leeyihiin inay xilal fiican ka helaan haddana xilku wuxuu saaran yahay madaxweynaha iyo cidda xilalka haysa baarlamanka macnaha cidda xilalka sare haysa saaran yihiin runtii xilku markaa xeer u fudeydinaya inay ka soo baxaan golayaasha deegaanka iyo baarlamaankaba waayo ma aqbali karayno inaanay matalaad ka helin golayaasha mataqaanaa xukuumadda ee dowladda waxaa kaloo madaxweynehayga ugu baaqayaa sharaf bay kuu tahay madaxweyne seexana adigaa haya qurux bay somalilan u noqon doontaa geedku sibuu u yara foolxun yahay ubaxa ka baxayna mid indhaha qabanaya maaha dadkani xaq bay u leeyihin sida qof kastaaba xaq ugu leeyahy muuqashada aad u ogolaatay inay wasiire noqdaan agaasimayaal noqdaan commissionaris noqdaan waxay niyadda u dhisaysaa ilmaha yara daama ku nool wuxuu arki doonaa mid iyaga ka mid oo markaasi xilkii ugu sarreeyay ummaddan haya isaguna markaa wuxuu u dadaali doonaa maalin noloshiisa ka mid ah inuu halkaa fadhiisan doono waxaanay taasi ku filan tahay uun sayaexaaga culimmadu waa inay ka bareedhaan inay dadka ka wacyigeliyaan bulshada inaan cidina cid ka sarraynin ilaahay agtiisana la siman yahay xuquuq sibanna la leeyahay inay ka bareedhaan baan ka baryaynaa waan soo dhaweynayaa baaqii halkan waysu ka akriyay waxa weeye qodobo muhiima baa ku jira waxaan ka baryaynaa ama codsigaanu u dirayna xambiilka dowladda maanta aan u dirayno baaqaa maaradkooda laatankeeda kasoo baxay aadan waxaan leenahay daneeyayaasha ama odoodayaasha xuquuqda meelaha la haysooco waxaan leenahay waa in la tixgeliyaa waa in dhammaanta guudaa la siiyaa
ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee somalilan marwahinda jaamac gaani ayaa sheegtay in xukuumad ahaan ay ka go-an tahay wax uqabashada bulshada la haybsooco marka loo soo noqdo dhanka shaqada waxaan baaq dheer ku caddaynaya in ay xaq u leeyihiin dowladdana ka go-an tahay inay helaan waxay xaq u leeyihiin laakiin maxaa ka horeeya inay yimaadaan oo ay soo doontaan oo siifiyadooda keenaan oo ay noqdaan qaar ay ka go-an tahay inay shaqaystaan laakiin inanka gurigiisii jooga wasaaradda shaqogelintaan anigu ahay iminka inanka gurigoodii jooga ama inanta gurigoodii joogtaa maxaan ka garanayaa ama aabbahay ha dhalo ama adeerkay ha dhalee inay shaqo u doonayso iyo inay aqoon u leedahay haddaana iyadu iima sidaan ku garan karaya sagal mustafa xasan nuur v o e hargeysa dhanka kale qaar ka mid ah dadka la heebsooco ee soomaaliya ayaa qaba in dhibaatada haysata aysan ahayn hadalhayn iyo in la heebsooco iyo wacyigelin la-aan bulshada dhexdeeda ah oo keliya balse ay adag tahay in bulshadu ay bedesho dhaqanka faquuqa oo ku salaysan dhaqankaasi faquuqa ku salaysan oo ay fuliyaan islamar ahaantaasina ay wax ka bedelaan fikirkooda maxamed nuur muuge waxa uu ka mid yahay dadka u dhaqdhaqaaqa dadka markaasi lahayn aaniraade maxamed nuur waxa uu ka mid yahay dadka u dhaqdhaqaaqa dadka la heebsooco waxaana maxamed colaad xasan uu khadka telefoonka ee northampton ee waddanka ingiriiska ugu waramay sida ay arrimahani uga dhiidhiyaan waan dadka guud ahaan soomaaliyeed waan salaamaya gaar ahaanna waxaan si gaara u salaamaya dadka reer somalilan haddii su-aasha aad weydiisaan ka jawaabo horta walaal waxa weeye muddo imika aad wakti dheer ah laga bilaabo kun iyo sagaal boqol maxaa leedahay toddobiyo sagaashankii ilaa kun iyo sagaal boqol sideed iyo sagaashankii arrintan aad baa looga hadlayay marka laga soo bilaabo barnaamijkii la odhan jiray ursukiil maley runtii in laga hadlo oo arrintan la rogrogo way wanaagsantahi waxaan marka hore aada u salaamaya dhalinyarada hargeysa arrintan ku qaban qaabisay aad baan usoo dhaweynayaa waxaanan leeyahay waa dadaalaysaan halkaa kasii wada haddii walaal aan arrinkaaga usoo noqdo oo aan siday tahay uga jawaabo horta waa sada adiguba usheegtay in dadku ay hadlaan way sahlantahy laakiin in ficil la qabtaa way adagtay arrintana sideedaba haddii maanta aad weydiiso dadka soomaalida ah meel kastoo uu joogo qofka soomaali rag iyo dumar qof raalli ka ihi ma jiro waanay noo ooyan waanay noo calaacalan laakiin waxaan leeyahay intii aad noo ooyeysayn baba adduunkii la duubaya marka waxaan odhan lahaa kulley arrintan soomaalidu waxay tidhaahdaa meel hoo u baahan hadal wax kama taro islaan soddahoo soomaaliyeed baana waxaa laga sheegaya ninka intaa leega xooggiisu intaa leeg yahay inanteeda kamuu dhali kari waayeyne wuu hakranaya marka waxaan anigu leeyahay waa in la hadlaa way sahlantahay laakiin in hawl la qabtaa hagar baa ku waxay jirta u baahan tahay hal hal adeeg bay u baahan tahay marka waxaad leedahay in howl la qabtaa hagar baa ku jirta
hagar baa ku jirta sababtu waxa weeye tusaale yar baan ku siinaya iminka maalmihii dhaweed iminka aynu soo dhaafnay ismaamulka soomaalida etoobiya arrintan waa laga hadlay waxbaana laga qabtay waxa weeyaan iminka beri dhaweed waxa dhacday in shir la isugu yeedhay dadka anagu aanu kasoo jeedno iyadoo la doonayo in arrintan wax laga qabto waxa weeye tallaabadii ugu horreysay la qaaday waxaa lagu ballan qaaday dadka soomaalida halkaa degan boqol qof oo konton iyo kontona in la isu guuriyo la jebin kari waayu ka taaganya waa halka ah marka waxa in iminka haddii alla ku ron yahay arrintaasi waxaa ka qabsoomay iminka guurkii labada dhinac wuxuu maraya toddobiyo soddon buu maraya taargetka ama meesha loo socdaana waa boqol weeyi soomaalidu waxay tiraa nin fadhigaaga arkaya looma sara kaco marka in badan baa laga hadlay arrintan laakiin waxqabadkeedii soomaali oo dhan buu u yaalaa gaar ahaan maanta meesha lagaga hadlayna waa magaalada hargeysa waa magaaladeydii waxaan jecelahay in hawshan wax laga qabto haddii arrinkani dadka uu dhabkayay baan leeyahay marka soomaali guud ahaan la yidhaahdo waanu ku dulmanahay walaal annagu waxa weeye maxamedow runtii waxaanu nahay dad madaniyiina oo wax qabsan kara laakiin nin abwaanaba hees hadda ka hor uu tiriyey baa waxaa ku jirtay inkastuu nin geesi rag u geel adeeg yahay haddaan garabka la qaban guri oodi maayo waa la yidhaha ma buuraho ma buur ku tiirsanow runtii dad wax qabsan kara waanu nahay laakiin walaalahayana kama maarano arrintanna waa arrin dhexdayada taallo annaguna aanu loo baahay inaanu dadaallo oo aanu qaybta weyn qaadano iyaga laftoodana waxa weeyaan taageeraan uga baahanay waxaan jecelahay inaan fariin wanaagsan u diro madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland muuse biixi cabdi oo aan leeyahay runtii wax badan baanu kaa sugaynay laakiin waxaan umalaynaya ilaa imika wax haba yaraatee hawshaas oo noo qabtay ma jirto laakiin rajo weyn baanu ka qabnaa inuu wax ka qabto waxaanu leenahay waxaan jecelahay inaad ku dayataan leenahay walaalkayo cabdi maxamed cumar oo aad hawsha adiguna dhinacaaga istaagto waxaanu doonaynaa inay hargeysi ku dayata jigjigaan ayaanu doonaynaa marka waxa weeye arrintan muhiimaddu waxa weeye walaal dadka soomaalida runtii raalli kama aha waxaad dareemaysaa anagu markaan iminka qurbaa joogno waxaad dareemaysaa in arrinkan cid waliba ka xuntay laakiin de waan ka xumahay dawo ma noqonayso dawo waxa ah waar hawshan sideen wax uga qabanaa halka ugu dhow waa halkee weeye marka qof kastaa wuu ogyay waanay u muuqataa laakiin dee waa in buurtaa dhaqankii qaldan la jeexaa oo la jibiya waa in buurtan meesha laga saaro weeye meel dhow dhow dhow baanay walaal ay ka dhowdahay waa meesha imika uu ka bilaabay cabdi maxamed uu ka bilaabay bay ka dhowdahay waxa weeyaan maanta runtii horta annaga walaal hadafka yagu maxamedo ama taargetka yagu maaha inaanu habla guursanno maaha habla la-aan inama hayso hablaha yagu way nagu filay laakiin waxaanu diidaynaa waar waxaan meesha yaallay qaldan in laga qaadaa baanu doonaynaa waayo hablihii soomaaliyeed maanta dee cid waliba haddii alla kuu roon yahay ninkii islaam ahee nasiib ku lihiba wuu guursanaya marka annagu miyaanaan kuwaa ka mid ahayn ujeeddada iyadu maaha annagu inaanu hablo hello laakiin ujeeddadii waxa weeye karaamada insaanku waa shay aada u qaali ilaahay baa qur-aankiisa ku sheegay oo yidhi walaqad karamnaa bani aadam ilaahay ibni aadamka wuu karaameeyey maxamedow marka arrinta muhiimka waxa weeye karaamadii baanu raadinaynaa iyo sharaftii oo waxa aanu jecelay inaanu walaalahayo annagana haddii alla ku roon yahay aanu dhinaca iyaga dadaalno oo aanay cuqdadi nagu fogaan iyagana badbaado ay u noqoto oo hawshan siday wax uga qaban lahaayeen ay daacad ka noqdaan marka in badan baa laga hadlay laakiin anigu waxaan leeyay waxaa la soo gaaray xilligii wax laga qabanayay baa ayaa la soo gaaray marka dadka soomaaliyeed guud ahaan waanu la hadlaynaa kuwa xamar jooga kuwa boosaaso jooga kuwa beri jooga iyo kuwa galbeed joogaba laakiin waxaan leeyay anigu waxaan leeyay kelmad kaftana baan ku tuuraya waxaan leeyay had iyo jeer roobku beri buu ka yimaadaa galbeedna wuu ku dhammaadaa xagga galbeed dib uma soo noqdo marka xaggan beriga rajo weyn baanu ka qabnay laakiin waxaanu leenahay faraj baa ilaahay ka keenay xaggaas galbeedkee waxaanu leenahay walaalahii ha ku daydaan oo hawshan waxaa nagala inta inta aynu noolahay adduunyada wax laysugu taraa layskuna arkaayo aakhire haddaan tago miyaanayna adeerdooni buu ninkii gebiyey baa yidhi maxamedow
maxamed nuur mooge oo ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa dadka la heeb sooce ee soomaalida maxamed colaad xasan ayuu khadka telefoonka northampton ee waddanka ingiriiska ugu warramayey
dhinaca kalena golaha guurtida ee somalilan ayaa guddi dib u eegis ah u saartay oo lagu sameynaya xeerka kufsiga oo dhowaan golaha wakiiladu ansixiyeen waxaanay mudanayaasha qaarkood ku tilmaameen mid aan waafaqsanayn shareecada hase ahaatee ururada bulshada ayaa xeerkan ku tilmaamay mid baahi badan loo qabay oo shareecada waafaqsan wariyaha v o eda barkhad maxamuud kaariye ayaa warbixintan hargeysa nooga soo diray
golaha guurtida somalilan ayaa fadhiya ay ka yeesheen xeerka la dagaalanka kufsiga oo ay hore u ansixiyeen golaha wakiiladu waxay mudanayaashu kaga doodeen xeerkaasi iyo siday u arkaan mudanayaasha ayaa badankoodu isku raacay in xeerkan siday hadalka u yidhaahdeen uu ka soo horjeedo diinta walow aanay raacinin caddaymo iyo qodobo gaar ah oo ay ku tilmaameen arrintaasi waxaanay badankooda ku doodeen in xeerkani u baahan yahay sida ay yidhaahdeen in dib loo eego halka qaarkoodna ay soo jeedeen in la laala gebi ahaantiiba gunaanadkii ayaa guddoomiyaha golahaasi saleebaan maxamuud aadan uu magacaabay guddi soo darista xeerkan islamarkaana golaha ku soo celiso wixii uga soo baxay iyaga haddaba xeerkani muxuu yahay halkee ayuu abbaarayaa ma yahay sida mudanayaasha golaha guurtooda u sheegayaan waxaan weydiimahaasi hordhiga kusimaha agaasimaha dalladda ururada haweenka ee somalilan ee nagaad mustafa axmed oo dalladoodu ka mid ahayd ururada rayidka ah ee arrintani sida dhow uga shaqaynayey horta xeerku maanta muu dhalanine waxaa laga soo shaqaynayay tan iyo labadii kun iyo koob iyo tobankii oo markii uu curtay ahayd lixda gobolba oo xeerka keliyaata ee somalilan lixda gobolba maray meel walba inta dadka loo soo bandhigay dabeedna layidhi ka dooda culimo iyo caamo iyo cid walba oo muxuaha bulshada qeyb ka midi waxay ku leedahay door bay ku leedahay waanay ku darsadeen waana la xanaftiray shareecadana waa lagu waa la waafajiyey oo wuu ku salaysan yahay marka dee ma jiro hal qodob oo ka mid ah oo shareecada kasoo horjeeda oo xeerkaa ku jira waanaan muxuu ahaayey dee diyaar u nahay bal haddii uu ku jiro in dee la wada arko laydha qodob hebel baa ayaa ka hor imaan sharcada ma jiro taas muxuu ahayey anaa bulshada somalilanna u damaanad qaadayna muxuu ahayey dee wax xeer la xanaftira weeyaan oo muddo dheer qaatay samayntiisa iyo diyaarintiisu geesta kale ururada ka howlgara arrimaha la xidhiidha xuquuqda aadamaha iyo sidoo kale arrimaha sharciga ayaa diidmada ay mudanayaasha golaha guurtida qaarkood ka muujiyeen xeerkan waxay u arkaan mid u baahan hubsiimo iyo darsaad sida uu qabogaryaqaan guuleed axmed jaamac bismi raxmaan raxiim aad iyo aad baa u mahadsan tahay horta marka u horreysa waxaan jeclayn carabka ku adkeeyo dastuurka somalilan wuxuu ogol yahay wixii diinta islaamka ka hor imanayaan mar haba lagu dhaqmin dadka reer somalilan jooga golaha wakiiladu ka mid yihiinna waxay doonayaan mar walba in laga shaqeeyo in qawaaniinteedu noqdo kuwa shareecada islaamka waafaqsan aan kana hor imanaynin annagu mabdaaanu ka duulaynaa runtii waa midkaas kufsiguna wuxuu ka mid yahay dunuubta u waaweyn ee ilaahayna mamnuucay diinta islaamkuna kasoo horjeedo xeerkaasina waxaan ahayn kufsi iyo wax qasab iyo xoog ku salaysan oo mamnuucay leeyahay dadka yaan loo xoog sheegani ma jirto marka waxaan qabaa isfaham weyn weyn ayaa jira waxa xeerku ka hadlayo iyo dooddii aan dhegaystay aad iyo aad bay kala duwan yihiin haddaad doodda dhegaysatay waxaad u fahmaysaa waxaan inuu wax kaleeyahay xeerkii haddaad dib u akhridna xeerkii kufsi iyo xoog iyo qasab shareecaduna mamnuucday ayuu ka hadlaya mudanayaasha qaarkood ayaa ku dooday in xeerkan baahidiisu aanay weyneen iyagoo sheegeen diintu ay meel iska taagtay sinada xukunkaasna loo mari karo hase haatee garyaqaanada ayaa qabo in kufsiga iyo sinadu ay kala duwan tahay islamarkaana ay tahay in habka loo wajahayo iyo xuknadooduna ay kala duwanaadaan waxa weeyaan dunuubta shareecada islaamka iyo qawaaniinta kale ay mamnuucday way kala duwan yihiin wayna fara badan yihiin xeer waliba nooca u gaaru waafaqsan yahi tusaale ahaan dilka iyo boobka iyo dhacan xeer baa lagaga hadlaya kufsigana xeer baa lagaga hadlaya xeerkana wuxuu gaar u yahay kufsiga oo macnihiisu yahay qasab sinada qasabka qof la xoogayo loo xoog sheeganayo dee runtiina isku mid kama dhigi kartid qof laba qof oo isogolyo qof la qasbayo la dhibayo la dilayo shareecada islaamka horteedana kama sinna dadka la kufsanaya dhibta loo geysanaya dad shisheeya ama waahableheeni iyo dadkeenii marka baahidu waxay ka timi war hableheeni iyo dadkeenii ma ka ilaalinaa dad inaga mida oo dhibaato u geysanaya maalin walba qaaniinta baarlamaanku samaynayaani way kala duwan yihiin eeg lama laha diintii baaralal wax la midoo la siman ha la sameeyo wixii diinintu xaaraantinimaysanaan buugga ku qorano maxkamadaha iyo booliiskiina iyo xilaalinteennu si ay ugu qaadi karaan baynu ka hadlayna sistamkii waa la waafajinaya ee wax diinta la dhinac socdo lama doonayo diintaa xaaraantinimaysay iyadanina ku faraxsanaysa ay kufsiga u xaaraantinimaysay in loo xaaraantinimeeyo dinka suuqa ku kufsanaya ila diin ma raacaye in lasoo qabto dabeedna maxkamad la geeyo la xukumo intaas waa in yaroo sahlan baan anigu arkaa in lagu murmo in u baahan maaha dhinaca kale xeerkani hore uga soo gudbay aqalka golaha wakiilada ayay ururada rayidka ahi ku doodayaan inuu yahay mid la tashigiisa la ballaadhiyey islamarkaana bulshadu qayb ka ahayd sida uu qabo mustafe axmed walaal horta dhibaatadan kufsigu dee waxaa dareemaya uun cidda ka shaqaysa somalilan aad buu u badan yahay riboodkii ay soo saareen xer ilaalintu sanadkii hore waxay ku qornaa in macnaa wiigiiba laba kufsi ka dhacaan somalilan heerka kufsiga somalilan aad buu u sarreeya waxaana dareemi karaya uun cidda ka shaqaysa ee gacanta kula jirta boqolaal kiis baa noo yimaada kiisasku way iska soo daba dhacayaan way badan yihiin waxaan waxaa xallin kara uun xeer waad og tahay oo somalilan kufsiga waxaa lagu xaliyaa saddex xeer xeerkii shareecada iyo xeerkii dhaqanka iyo xeerkii kale ciqaabta guud muxuu ahay saddexda xeerba saddex waxbay ka kala leeyihin laakiin xeer mideeya oo culaysiiya si dhibaatadan loo baabi'iyo somalilan kama maaranta walaa xeerkani ma yahay markaa xeerkii saddexdaba mideynayey marka hadda tiri intaasu sanaa laga shaqaynayay
walaal haa xeerkan dee muxuaha golaha baarlamanku ka curtay oo waday annana waanu taageeraynay xeerkan markii la sameynayay shareecada la waafajiyey dabeedna waxaa laga soo saaray xeer saddexdaa xeerba ka turjumi karo midaynaya oo somalilanna dan u ah inta badan falaalka kufsiga ay waxay ka mid yihiin falaalka ka dhaca somalilan walow ay kala badan yihiin inta kufsi dhacda iyo tirada la diiwaangeliyo ee soo gaadha goobaha caafimaadka ama tirada dadka eedaysanayaasha ee sharciga lala tiigsado waxaa u dambeeyey oo baraha bulshada ku xidhiidho lagu falanqaynayey kufsi ku dhacay gabadh yar oo lix sanno jirtay taasoo xaaladeeda caafimaad halis gashay kaasoo eedeysanihii falkaasi ay maxkamaddu xukun ku riday waatan hooyada dhashay gabadhaasi yar ee keeskeeda maxkamaddu soo gunaaniday toddobaadkan oo ka warramaysa siday wax u dhaceen inantaydeeru horta da-deedu waa lix jir waxay ahayd maalin jimca waxayd bishii koowaad shanteedii waxaan joogay gurigayga inantayranaa toosiyada huruda qashin baan daadinayay bacdeen qashinka iga soo daba qaaday gurigaanu soo wada galay dayrku waa furnaa dayrku ka dhex qaatay kabacdi waxa dhacday inantii u heysay magacaad fifteen minutes kabacdi ayay soo gashay waxay ku tiri inankii jaarka ayay qaatay dee waan la yaabay caqligal bay noqon weyday waxaan arkay dhibtii inanta ku taalay kabacdi waxaan tegay saldhigii kabacdi waxa dhacday in hal hawshii maxkabadaanu isla galay maxkabadii ay gaadhay markii dambe adu garsooro fiican baanu helay alxamdulilah xaquu garanayay siduu xaqa uu dhaca isagoo xaqa ahaabuu noogu qaaday kiiskii wuxuu igu xukumay ninkii sagaalo sannadood oo xadhigaya xaqeedii waxaanan uga mahad celinaya garsooraha maxkamadda hargeysa axmed dalmar ismaaciil oon leeyahay xaqaad garatay allaha ku garansiiyo laba bilood iyo toban cishuu kiisku socday bishii kooba bishii labaad bishii saddexaad shan iyo tobankeediina wuu soo gebagaboobay ilmahaagiiyo lix jiro lagaala hoos baxay ninkii kufsaday welibana kufsi kalkaal kalena uu kaga sii jiro dhib badan baa jirta xaaladeeda caafimaad imika waa sidee alxamdulilah xaaladeeda caafimaad hadda way ii fiicantahay maasha allah inkastuu dhib badani soo gaadhay golaha guurtida ayaa guddida ay u saareen inay dib eegis ku sameeyaan xeerkani waxay golaha horkeeni doonaan soo jeedimahooda hase ahaatee ururada bulshada rayidka ah ayaa iyagu waxaanu si naxariis runtii uga codsanaynaa xubnaha iyaga golaha guurtidanu sharaf iyo qadarin buuxda u hayno walaalayaal adeerayaal xeerka akriya anagu ma rabno wax diinta islaamka soo horjeeda xeerkuna diinta islaamka kuma soo horjeeda hableheena si loo ilaaliyo xeerka inta akhridaan ansixiya xeerku waa ilaalo wax diinta kasoo horjeedaan kuma jirto hala akhriyo waxaan ku qanacsaday hadday akhriyaan inaanay inaanay inaanay ka hor imanayn barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa v o a
habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a goordhow waxaad maqli doontaan doodii gaabneed ee barnaamijka haweenka iyo qoyska waxaa sidoo kale aan idin haynaa qodobo kale ha yeeshee marka hore waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida laba ka tirsan maleeshiyaadka ururka al-shabaab ayaa lagu dilay saddex kalena waa lagu dhaawacay duqayn maraykanku ka geystay meel u dhow tuulada mubaarak ee gobolka shabeellaha hoose isniintii taliska ciidamada afrika ee maraykanka ee africom ayaa sheegay in sidoo kale duqayntaasi ay ku burburiyeen baabuur ay wateen maleeshiyaadkaas dhinaca kale ugu yaraan laba qof oo rayid ah ayaa ku geeriyootay toddoba kalena oo ka mid ah toddoba qof oo kalena way ku dhaawacmeen kadib markii maanta ciidamo ka wada tirsan dowladda soomaaliya ay isku rasaaseeyeen aagaarka waddada tirbuunka ee magaalada muqdisho ciidamada iskuhorimaadka dhex maray ayaa kala ahaa ciidamada commandoska oo ay tababareen imaaraadka carabta iyo kuwa nabad sugidda oo iyagu muddooyinkii ugu dambeeyey fariisimo ku lahaa waddada tarbuunka sida ay dad goobjoogayaal ahi sheegeen saraakiisha dowladda afghanistan ayaa sheegay in qarax ismiidaamina oo maanta ka dhacay magaalada caasimada ah ee dalkaasi ay ku dhinteen koob iyo soddon qof in ka badan shan iyo lixdan qof oo kalena ay ku dhaawacmeen saraakiil iyo dad goobjoogayaala ayaa sheegay in weerarku uu dhacay xilli ay caasimadda kaabuul isugu yimaadeen muslimiinta shiicada iyagoo u dabaaldegayay sanadka cusub ee beershiyaanka amaba nayruuska waxa ay sheegeen in tirada khasaaruhu uu sii badan karo iyadoo dad badanina ay weliga odoonsan yihiin dadkana ay u badan yihiin dad rayida kooxda la baxday dowladda islaamiga ah ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi guddiga aqalka sare u sarreeya xalinta khilaafaadka xubnaha aqalka hoose ayaa maanta shir jaraa'id oo ay muqdisho ku qabteen waxa ay ku faahfaahiyeen halka ay howshoodu marayso senator maxamuud axmed mashruuc ayaa wariyaasha u sheegay in ay la kulmeen madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayna ka dalbadeen inuu soo farageliyo dhammaynta khilaafaadkaasi waxaana uu sheegay in madaxweynuhu uu taasi aqbalay sidoo kale senator mashruuc waxa uu sheegay inay la kulmeen ra-iisul wasaare khayre gudoomiye jawaari iyo labadiisa ku-xigeen kuwaasoo isla soo hadalqaaday dhammaynta arrimahani isla mar ahaantaasina ay isla afgarteen dhammaan qodobadii ay ka wada hadleen wasiirka warfaafinta ee dalka nigeriyana wuxuu sheegay in maleeshiyada kooxda boko xaraam ay dib u soo celiyeen toddobiiyo lix iyo toddobaatan hablood oo yaryar oo ka mida boqol iyo toban gabdhood oo ay bishii hore ka aftuubteen iskuul ka mida kuwa loo hoydo wasiirka warfaafinta nigeria laayi maxamed ayaa sheegay in gabdhahan lagu soo celiyey dadaallo badan oo dhinacyo kala duwani sameeyeen aawadeed dadka deegaankuna waxay sheegeen in maleeshiyada boko xaraam oo wata sagaal baabuur oo ay hablaha ku soo qaadeen ay keeneen waqooyiga magaalada daabji markii ay dejiyeenna ay dib u noqdeen
idaacadda v o a waxay barnaamijyadeeda kala duwan ku soo biirinaysaa barnaamij cusub oo hoos ugu dega dhacdooyinka ka qarsoon dhegaystayaasha ama aadan ka boganin barnaamijkan cusub waxaa lagu magacaabaa galka baadhista waxa uu soo gudbin doonaa xogta hoose iyo wararka aan inta badan la tabin galka baarista waxa uu baaritaan ku samayn doonaa wararka iyo dhacdooyinka aan la doonayn inaad ogaatid ama aad aragtid waxaa barnaamijkan saldhig u noqon doona sheekooyinka iyo wararka ay dadweynahana dhagaystaa doonayaan inay wax ka ogaadaan ama macluumaad dheeraada ka helaan barnaamijkan cusub waxaannu idiin soo gudbin doonaa labadii toddobaadba mar haddaba ha moogaanin galka baadhista barnaamijka ugu horreeya waxa uu bixi doonaa maalinta salaasada ee toddobiiyo labaatanka bishan maarj booliska magaalada austin ee gobolka texas ee dalkan maraykanka ayaa sheegay in nin looga shakisan yahay inuu ka dambeeyey qaraxyo isxigxigay oo loo adeegsaday xidhmooyin lagu hagaajiyey ciwaanada guryo gaara uu geeriyooday oo uu isku qarxiyey gurigiisa meel wado ah dhinaceeda kadib markii uu soo dhowaaday amaba uu dareemay in booliisku ay u soo dhow yihiin warbixina murahaasi ku saabsan waxaa inoo hayaa xuseen barre aadan shir jaraa'id oo uu aroortii hore saaka saacadda texas uu qabtay ayuu taliyaha booliska magaalada austin brian manley waxa uu sheegay una sheegay wariyaasha in mas-uuliyiintu ay ku kalsoon yihiin haybta qofkan looga shakisan yahay inuu ka dambeeyey qaraxyadii austin ninkaasi ayuu taliyuhu ku sheegay afar labaatan jir ka soo jeeda dadka caddaanka ee maraykanka taliyaha waxa uu sheegay in ay ku daba jireen ninkan oo markii dambe gaadhigiisa ay ka heleen meel ku dhow magaalada austin waxa uu sheegay in intii ay sugayeen ciidamada booliska ee sida gaarka u tababaran oo ay dalbadeen in ninkaasi uu dareemay uu gaadhigiisa si xawliya u kaxeeyey sida uu sheegay taliya manley booliska ayaa dabagalay isagoo markaana jidka dhinaca uga baxay iskuna dhex qariyey gaadhigiisa waxa uu yidhi markii kooxda sida xeeladaysan howlgallada u fulisa ee booliska austin ay ku soo dhowaadeen gaadhiga ayaa la tuhunsan yahay bam inuu ku dhex qarxiyay gaadhigaasi qaraxaasi oo mid ka mid ah ciidamada dib u riday halka kuwii kalena ay rasaas la beegsadeen gaadhiga qofka la tuhunsan yahay hadda waa uu geeriyooday sida uu sheegay taliyuhu taliyaha booliska austin waxaa kalou sheegay in aanu magac dhabi karin qofkan maadaama la baarayo wixii uu u geeriyooday iyo haybtiisa saxda ah loona ogeysiinayo qoyskiisa taliyaha booliska ayaa sheegay in hay-adda ammaanka iyo dembi baarista maraykanka ee kiiskan ku howlan ay isku raaceen inuu ninkan ka dambeeyey qaraxyadii bambooyinka ee xiriirka ahaa ee tan iyo labadii bishan maarj ay ku dhinteen laba qof afar kalena ay ku dhaawacmeen cidda ay ahaayeen labada qof ee weerarka ku dhintay iyo dadka ku dhaawacmay ayaa waxaa v o eda uga warantay garyaqaan intisaar cali oo ka howlgasha magaalada houston ee gobolka texas waxaanay ka bilaabantay qaybta magaalada qayb ka mid ah way ugu badan yihiin marka hore degan yihiin dadka madow halkaas oo ay ku dhinteen bisha labadeedii ilaa toddobiya tobankeedii laba qof oo madow ah oo raga ilaa iyo intuu qaraxani bilaabnay waxay maraysaa dhimasho iyo dhaawacba lix qof laba qof oo dhintay iyo afar qof oo dhaawaca afarta dhaawaca waxa weeyaan saddex nin oo cadaana iyo hal qof oo sbanisha oo gabadha oo shan iyo toddobaatan jira labadii qarax ee ugu horreeyey silsiladani qaraxyada xidhiirhka ah ayaa xirmooyin looga tegay guryo hortooda midna waxaa la dhigay waddo dhinaceed mid kalena waxa uu ku qarxay xarun ay leedahay shirkadda boostada ee fedex oo ku taala san antonio bamka lixaad ayaa boolisku ay ka heleen xarunta fedex ee magaalada austin iyadoo aan qarxin maynli waxa uu intaasi ku daray in mas-uuliyiintu aanay garanaynin in qofka la tuhunsan yahay uu doonayay inuu meelo kale u diro ama uu dhigo bamkaasi uu isku qarxiyey ee saarnaa gaadhigiisa dhimashada ninkan ayaa soo afjaraysa argagax iyo hubaan la-aan haraysay dadka ku nool caasimadda gobolka texas
xuseen baraad buu mahadsan yahay haatana waa doodii gaabnayd oo inoo diyaariyey nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dooda gaaban waxaanan weli la xallin ama aanan dhinac u dhicin khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya ra-iisul wasaaraha xukuumadda iyo guddoomiyaha baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya khilaafkan ayaa ku soo aaday xilli ay dowladda soomaaliya u yaallaan howlo badan oo u baahan dhammaystir kuwaas oo uu ugu weyn yahay qorshaha ah in soomaaliya sannadka labada kun iyo labaatanka laga hirgeliyo doorasho hal qof iyo hal cod ah haddaba dowladda federaalka soomaaliya ee xilligan ma ku guulaysan kartaa in sannadka labada kun iyo labaatanka dalka ay ka qabato doorasho hal qof iyo hal cod ah xubinta dooda gaaban ayaan uga hadli doonnaa waxaana marti igu ah cabdicasiis cabdi xaaji goobdoon oo ah la taliyaha arrimaha warfaafinta iyo xiriirka ee wasaaradda arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya iyo shadoor xaaji maxamuud oo ah xubin sare oo ka tirsan golaha fulinta ee xisbiga wadajir labaduba waxay ku sugan yihiin magaalada muqdisho ugu horeyn waxaan jeclahay in aan ku hormaro cabdilcasiis cabdi xaaji goobdoon ee cabdicasiis xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya ma ku guuleysan kartaa in sanadka labada kun iyo labaatanka ee dalka laga qabto doorasho hal qof iyo hal cod ah
dabcan sida muuqato oo hadda laga shaqeynayo balantan ay ahayd waxaa aaminsanaha shaksi ahaan aniga shaqooyinkii dowladda loo idmay oo sanadka hadda lasoo dhaafay wax fiican laga qabtay haddii sanadkan hadda bilowday lagu sii socdo in la gaari karo maxaa la dhihi jiray doorashada qof iyo cod in loo balansiya labada kun iyo labaatanka marka howlo ka horeeyaa jira labada kun iyo labaatanka in la qabto si doorashada loo gaaro waxaa kamid ah geedi socodka dib eegis dastuurka amnigaa kamid ah marka yodidiilaa muuqato rajo fiicanaa muuqato marka aan fiirino waxyaabaha noo muuqda iyo sida loo shaqeynayo loo loo mataqaanaa xusul duubayo waxaan aaminsanahay in in in la gaari doono hadii eeda insha allah waa mahadsan tahay cabdilcasiis shadoor xaaji maxay kula tahay adigu waktiga hadda uga harhsan dowladdan federaalka ah ee soomaaliya ma ku diyaarin kartaa in dalka ay uga qabsoomaan marka la gaaro sanadka labada kun iyo labaatanka doorasho hal qof iyo hal cod ah nuur marka hore wa waan ku salaamayaa sidoo kale saaxiibkay goobdoonna wa waan salaamayaa anigu dee sida howluhu ay ku socdaan hadda dowladdan madaxweynuhu farmaajo uu ka yahay prime ministerka khayra uu ka yahay runtii suurtagalnimada mataqaanaa in dowladdu two thousand ama labada kun iyo labaatanku ay gaarsiiso hal cod iyo hal qof aada iyo aad ay qodag tahay waana waana mataqaanaa mid hadda muuqato waayo de hadda dariiqeedii aan lagu taagnayn sababtaa u leeyahay mataqaanaa dowladdu gaarsiin ma karto howlo badanaa jiro runtii dowladda hadda mashaakilaad lugaha kula jirta oo waatan baarlamaankii mataqaana uu haysto laleeyahay xukuumaddii yaa yaa qayb ka ah iyo mooshinka ee ka dhanka ah guddoomiyaha baarlamaanka oo runtii xukuumaddii iyo baarlamaankii iyo mataqaana iyo hay-adihii kale laga rabay in mataqaana howlaha ay ka shaqeeyaan iyagu isku mashquulsan yihiin runtii sanadkii lasoo dhaafayna maxaa la yidhahda dowladda fursa haysatayna waxay ku mashquulshay dowladdu sidaan ognahay waxyaala laga maarmi karay marka dib loo fiiriyo halkii sane ee dowladdu ay xukuumadda jirtay iyo sida ay mataqaanaa ugu tallaadaysay howlihii hor yaalay runtii ana waxaan aaminsanahay inay inay suurtagal ahayn in mataqaanaa wenman wenfood ay gaarsiiso dalkan cabdicasiis shadoor waa maqlaysaa waxa uu leeyahay ma gaarsiin karto dowladda soomaaliya labada kun iyo labaatanka in ay dadka ay codkooda dhiibtaan si xor ah sababtoo ah waxa uu leeyahay waxa ay ku mashquushay mooshin iyo maaragtay arrimo kaleentood marka adigu maxaa arrintaasi kaga jawaabaysaa
saaxib nuur horta ma ma khaladaadyo dhacay mise maxaa la dhihi jiray arrimaha hadda taagan ma khaladaadyo dhacay oo hore usoo dhacay sanadka lasoo dhaafay maalmaha hadda ku jirno iyo mataqaanaa ii sheeg ma labada kun iyo labaatanka waxaa la gaari doono runtii horta ani ani diyaar uma ihi mana uu mataqaanaa diyaar uma ihi doodan uguma qayb galan in khaladaadadii dhacay aan difaaco mataqaanaa marna marna marna diyaar uma ihi marka runta laga hadlo khaladaadyo waa dhici karaan waana jireen laakiin dee ma og tahay nuurow waxaa loo baahan yaha marka laleeyahay labada kun labaatanka lama gaari karo in ama waa la gaari karaa marka la yirahdo waxaa jira cabir laga qiyaas qaataa jiro labada arrinoo loo baahan yaha waxaa waaye constitutionkaas iyo amniga waaye waxa naga xiga mataqaana ii sheeg doorashada in la gaaro dee nooca doorasho ee noqonaysa wama wofoodka asaa iska iska iska badn iska badnaan karo waxaa dhici karo noocyo kale oo wama wofood ah oo haddana qaabab sahlan oo fudud loo qaadan loo maxaa la dhihi jira loo qaban karo guddiga doorashooyinka guddoomiye xalimire guddoomiye u tahay niman kaloo badan oo saaxiibo nahay oo odayaal xubno ay ka yihiin oo firfircoon runtii howlo badan ay qabteen sanadka hadda lasoo dhaafay iyo bilooyinka hadda sanadkan bilowgiisa ah goboladaay kusoo wareegeen magaalooyinka kusoo wareegeen wadatashiay soo qaateen optioniskaa laga fikiraya maxaan ku yidhahdaa hadda maraykanka wadanka maraykanka waxay ku qabteen kulan wadatashi ah nairobi waxay ku qabteen kulan wadatashi ah yacni constitutionkii wasaaradda arrimaha dastuurka ayadana dadaalkeeda ma yara hoola baaxad laha ka socdo sanadka lasoo dhaafa waxaa qabanay saxaafadda iyo shacabka markhaatiga ka yihiin amnigaasaa muhiim ah runta marka laga hadlana amnigaas wuxuu ku imaan karaa in gacmaha la isqabto in soomaali iyo madaxdeeda gacmaha isqabsadaan waxaa ognahay hay-adeena hay-adeena dastuuriga ah ee dowladda shaqadeeda wada inay qaangaar yihiin inay awoodeysan yihiin wax badanaa u dhiman tayo badanaa u dhiman waa run laakiin haddana caqabadaha waxaan hadda socdoo kale dalka hore waa ugu soo dhaceen waa laga soo baxay ma ahan in la yidhaahdo dadka rajadoodii ee labada kun labaatanka waa cod baxsan doontaan xisbiyidiyaa la ansixiyey xisbiyidiyaa la diiwaangeliyey dadkii isku diyaarinaya in la yidhaahdo runtii ani ilama ficin in wakti xaadirkan ayadoo saddex sano ka dhiman tahay waa waa laga yaabaa laba sano ama saddex sano markay noqoto qofka in analysis la sameeyo laakiin hadda ayadoo laba saddex sano ka dhiman tahay iyo bilooyin ani ilama ficin in lan in la niyajow marna kuma talina in la niyajow ayadoo wakti dheer annaga aan weli haysan shadar waa maqlaysaa cabdicasiis cabdi xaaji gobdoon waxa uu leeyahay waqti badanaan haysanaa oo waqti badan ayaa dhiman khilaafaadkan iyo arrimahan lagu eedeynayo dowladdana dib uma dhigi karaan in hal qof iyo hal cod ay ka dhacdo doorasho ah soomaaliya marka maxaa maxay kula taha adiga hadda hadda nuuro dee runta la sheegaa wanaagsan dad soomaaliyeed oo wax yaqaanaan dhegeysanaayo anagu anigu ani ahaan waxaan ku cabiraa dowladda tan halkii sano lasoo dhaafay u fiirsa halkan sarosaaf dowladda inta qalalaasa oo la baahna inay farax la geshay ha ahaato maxaa la yidhahdaa mataqaana qalalaasihii maamul galmudug dagaal dagaal siyaasadeedkii ka dhacay isku dagii madaxweynaha lagu ridi rabay kii mataqaana koonfur galbeed kii lagu bedelay maxaa la yidhahdaa hirshabeelle maxaa la yidhahdaa iyo qalalaaso badan oo dhacay oo aan loo baahna in mataqaana xukuumadda gasho sanadkii lasoo dhaafay ani ahaan saaxiibkii hadda wuxuu leeyahay maxaa la yidhahda saddex sanaa dhiman labada sano ugu dambeeyo at least ama sanadka ugu dambeeyo aan aan qiimeyno mogtahay wa wa wa wa waa kasi karnaa in mataqaanaa halkii sano lasoo dhaafay marka loo fiiyo waa kasi karnaa saddex sano soo socotana in mataqaanaa ay ka faa'iidi karin dowladdu in in howlahaas loo igmada ay gaarsiiso waxaa la yidhi qofka waxa markii la kasaa la kari karaa meesha horta kaskaa maqa wixiyaa la kasi kari laaya war maxaa laga rabaa xukuumadda tan in mataqaanaa tobani tobani ka hor ay qabato ama ay bilowdo oo aan weli la bilaabin ufiir hadda waxaan aragnaa in mooshin mataqaanaa mooshin qas qaskeena oo og tahay mataqaanaa dalka ee qallaasho uu galay in mataqaana hadda uu yaalo hadda mooshinkaana waxaa cad in mooshino kale ay kusoo xigaan runtii qabanaya waa mahadsan tahay shadoor gebagabadii ayaan soo gaarnay cabdilcasiis ayaanan jeclahay inaan ku hormaro cabdicasiis adiga oo soo koobaya maxaa la gudboon dowladda federaalka ah ee soomaaliya sidii ay uga dhabayn lahayd ballanqaadkeeda ahaa in labada kun iyo labaatanka soomaaliya laga qabto doorasho hal qof iyo hal cod ah arrinta ugu muhiimsan waxaa waaye nurow in de mataqaanaa horta kow in wasaaradda dastuurka sida hadda muuqataba madaxda sare door fiican ay ka qaadanayaan arrimaha dastuurka wasaaradda iyo mataqaanaa guddiyada shaqada kule iyo hay-adaha kale shaqada kule waa waa aaday ugu garab taagan yihiin arrinta labaad oon soo jeedinaya waxaa waaye in amniga in amniga laga shaqeeyo in amniga laga shaqeeyo aniga mar horena waa kuu sheegay haddana waa ku celinaya dhaliilaha jiro dhibaatooyinka soo dhacay dhaliilaha hadda taagan iyo kuwa la filayo inay dhacaan marnaba aniga ma daboolayo marnabana diyaar umihi inaan difaaco laakiin muhiimada muhiimadda aan ka hadlayna waxaa waaye walaalayaal inaan hore u socnaa rabnaa wama wafood waddanka hadduu gaaro cid walba wadan igu jirtaan aan ka shaqeyna dastuurkaas siduu u guuleysan laha dib-eegis dastuurka dowladda maanta wasaaradda wasiir uma malaynayo nin uga uga aqoon badan weli two alifkii ninka kasoo shaqeeye waaye oo hagaayay maxaan ku idhahdaa hogaaminayay maanta asaga yaa joogo dadka wasaaradda joogobana waa dad mataqaanaa ii sheeg aada u diyaarsan maxaan ku idhahdaa madaxdii sare intaan ogahay iyo guddoomiyaashii baarlamaanka iyo guddiyadii iyo wasaaradihii dowlad goboleedyada gacmee ishaystaan annaga waxa u baahannaha unbas in laga wada shaqeeyo gacmaha la isqabsano annagoo gacmaha ishaysano oo amnigeeni iyo dastuurkeeni iyo mataqaanaa wadahadallada dib heshiisiinada dadka in dib heshiisiino loo sameeyo iyo wadahadallada somaliland in in in daacad laga noqdo oo dadkaas soomaliya waxay tabanayaan laga maxaa ma waxaan ku idhahdaa la xaliyo wixii annaga dhexdeena ahna khilaafka la yareeyo waa mahadsan waa mahadsan tahay cabdicasiis shadoor adigu maxaad ku dari lahayd maxaa la gudboon dowladda soomaaliya si dalka uu labada kun iyo labaatanka ay uga qabsoomaan doorasho hal qof iyo hal cod ah
runtii nurow maxaa la yidhaahdaa waxa ugu weyn waxa salka u ah wax howlaha aan sheegayno dhan aniga saaxiibka inay qabsoomaan waxa waaye maxaa la yidhahdaa waa in siyaasadda laga heshiiyo in si siyaasadda marka laga heshiiyo waddanka xasilooni siyaasada yaa loo baahaya dhinac siyaasada hay waddanka deniyaho siyaasadii ma xasilna waddanka waa wa mataqaana waa waa la kala aamin baxay mataqana sanadkii ugu dambeeyey marka loo fiiriyo marka marka marka marka loo fiiriyo tallaabooyinkii xukuumadda ay qaaday waa og tahay maxaa la yidhahda siyaasiyiin cabdiraxmaan cabdishakuur aa kamid ahay oo nin la yaqaano oo siyaasi ah oo xisbi madax ka oo asgaarkiisa bannaanka ka taaganaada dheshiika lagu weeraro qoryo inta loogu tegayo nin hube nin hube isagoo aanan hubaysnayn isagina mataqaanaa maalinba la daba taagaya marku marku haddaana waxaas laga heshiinin oo siyaasaddu laga heshiinin oo dadku aysan heshiinin waxaan sheegaynaa guurto maba qabsoomi karaa wax walba waxaa ka horreysa waxaa ka wax walba waxaa ka horreysa niyo in la mataqaana siyaasadda laga heshiiyo dadka laisu duwo marka aad iyo aad ay u aaminsanahay inay u adag tahay in one man one vote la gaaro labada kun iyo labaatanka dadka soomaaliyeed ayaana ayaana ayaana ayaana been loo sheegin dadkan ceeb ma ahan in la yidhahdo wixii waa soomaaliya wixii aan noo igmateen waa gaarsiin kari weyne laakiin waxaan waa qab weyne laakiin waxaanaan qaban karnaa aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin kuwaasi waxay kala ahaayeen cabdilcasiis cabdi xaaji goobdoon oo ah la taliyaha arrimaha warfaafinta iyo xidhiirka ee wasaaradda arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya iyo shadar xaaji maxamuud oo ah xubin sare oo ka tirsan golaha fulinta ee xisbiga wadajir labaduba waxa ay ku sugan yihiin magaalada muqdisho dhegaystayaal tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
markanna ku soo dhowaada barnaamijkii haweenkay qoyska caasha ibraahim ayaa soo jeedinaysa kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska adeegsiga maandooriyaha ayaa ah mid dhibaato weyn ku haya carruurta iyo dhallinyarada dhowr iyo toban jirka ah ee ku noola dalkan maraykanka inta badan carruurtan ayaa ah kuwo weli ku jira dugsiyada hoose dhexe iyo sare iyadoo qaarkoodna iskuullada isaga haraan kadib markuu adeegsiga mukhaadaraadka soo rito halka kuwo kalena ay duurgal noqdaan oo ay guryaha waalidkood ka tagaan waalidiinta soomaalida ah ee degan dalkan maraykanka ayuu saameeyey walaaca la xiriira adeegsiga maandooriyaha ee dhallinyarada iskuulleyda ah barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan ayaan haddaba ku soo qaadanaynaa qaabka ay waalidiinta soomaalida ahi isugu dayayaan inay ubadkooda uga badbaadiyaan adeegsiga maandooriyaha hayadda la yidhaahda neighborhood house oo ah hay-ad ka shaqaysa arrimaha bulshada oo ku taala magaalada siyaaral ee gobolka washington ayaa wadda barnaamijyo waalidka ka caawin kara inay carruurtooda ka ilaashadaan maandooriyaha si aanay marka dambe farahooda uga bixin oo aanay ugu dhicin halisaha badan ee ku gadaaman adeegsiga maandooriyayaasha kuwaas oo ay ka mid yihiin inay xabsi galaan guryaha ka cararaan amaba la dilo nafise daahir samatar waxa ay ka mid tahay dadka hay-addaasi kala shaqeeya xagga casharada la siiyo waalidka horta brograamkan magaciisa guud waxaa la yidhaahdaa guiding good choices ayaa brograamka la yidhaahdaa magaciisa four years ka hor ayaa waxaa laba nin oo jaamacadan washington wax ka dhigta ayaa waxay cilmi baaris sameeyey ayay brograamka heleen marka brograamka annaga wuxuu nagu soo biiray afar sano ka hor sababaha marka loogu baahdana waxayd waxaa nagu batay dhibaatooyinkii soo saameyneysa caruuraha yaryar ilmaha udhexeeya saddex iyo toban jir ilaa iyo high schoolka inta udhexeysa dugsiga sare ilaa iyo dugsiga hoose taasaa nagu kaliftay in loo baahdo in waalidka la wacyigeliyo si looga hortago muqaadaraadka waxaa jira dembiye ka dhashay isticmaalka maandooriyaha oo ay ku kaceen dhallinyaro soomaali ah iyada oo sidoo kalena iyaga qudhooda dil lagula kacay taas oo soo jiidatay indhaha waalidiinta markii dambena keentay in loo baahdo in waalidka la siiyo casharro isugu jira xog iyo wacyigelin sida ay nafisa sheegayso dacdooyin badanaa dhacay annaga weliba magaalada aan degannahay iyo magaalooyinka nala midka oo soomaalida ay ku badan yahay aada bay noo saameysay muqaadaraadka daroogada iyo qamriga waxyaalaha loo yaqaano xashiishka saameyn badan ay nagu yeelatay waxaa dhacdo in isbuuc walba haddaysan ahayn isbuuc walba laba isbuuc markii la joogaba in ilmo soomaaliyeed la dilo waxaa nagu batay iskuuladii ilmihii isagoon dhamaysanin dugsigii sare in ciyaalkii iskuulkii ka tagaan saddex iyo toban jir markuu gaaray ilmihii oo dugsigii hoose uu sii dhamaystiranayo oo kii dhexe oo u gudbi lahaa inuu bilaabo iskuulkii inuu diido waxaa nagu batay gabdho yaryar oon gaarin siddeed iyo toban jir oo ka baxay gurigihii ka cararay ilmihiioo bartay maaragtay inay ku biiraan qolyo kale oo dadka dhibaateynaya inta badan waalidiintu ma dareemaan marka ilmahoodu uu la soo baxo dabeecado cusub oo aanay horey u lahaan jirin waxaana dhacda in inta badan waalidku gaar ahaanna kuwa isha ku haya carruurtooda ee wakhtiga badanna geliya inay ku dadaalaan oo keliya in ilmuhu wakhti wanaagsan soo hoydo iyo inaanay guryaha ka dhixin hase ahaatee waxaa dhacda in ilmaha iyaga oo guryahooda jooga ay haddana daroogada faraha kula jiraan sida inay iibiyaan kala gudbiyaan amaba iyaga qudhooda isticmaalaan taasoo aanay haddana waalidku dareemin hooye faadumo maxamed xasan oo la dhacsan casharada ay ka baratay hay-adda neighborhood house ee ku saabsan sida ay ku kala garan karto in ilmaheeda uu nadiif ka yahay daroogada iyo in kale ayaa tiri waxaan idhi sideeban horta ku dareemi karaaba inaa ilmahan iga sumaysan yahay in kale waxay yidhaahdeen laba shay aa ku garan kartaa mid ilmahoo kaa cararaya oon kuu soo dhowaanaynin ma ogolo inuu kuu soo dhowaado ilmuhu ta labaad wejigiisa ma ogolo inaad saas isu fiirisaan weji ka weji ma ogolo ama wuu fooraraa ama wuu kaa wuu kaa werwer haddaad la hadlayso dhulkuu fiirinaya ama wuu sii jeedaa si toosa kuuma fiirin karo waxyaalaha haddaa ku aragti bay dhaheen fariisi ilmaha fa ifariisiya ifiiridhe wejigaaga isoo sii baldheecan ila hadal oo imaqal marka wuxuu ku leeyahay hooya waa ku maqlaa aaba waa waa ku maqlaa idinku wada hadalka ani waan maqlaaye wuuna fooraraa marka su-aasha kalaan weydiiye waxa waaye waxaan idhaahday ma dukaamada oo dhan baa lagu gadaa maadaama wixii soodo laga dhigay maadaama wixii nacnac laga dhigay maadaama wixii cookis laga dhigay sidee macnaha aan stooradii ooga dhex garan karnaa ma maalgaaraha lagu gadaa mise waxaa lagu iibiyaa marka maadaama ay saas tahay waxay ugu yidhaahdeen dukaamada lagu gadaayo ma ahan dukaamadan caadiga raashinka caadiga lagu gado waa meelo u gaara iyaga waxyaabaha ay inta badan waalidku wada qiraan waxaa ka mid ah in ilmuhu u baahan yahay in wakhti badan la geliyo si waalidku u helo wakhti ku filan oo ay wax badan kaga ogaan karaan ilmahooda sida qaabkuu ilmuhu u fakero haddii uu saaxiib leeyahay nooc ay yihiin saaxiibadiisu waxa ay ka wada sheekaystaan ee ay inta badan isu sheegaan taasoo fursad u siin karta waalidka inuu ilmihiisa ka badbaadiyo halisaha uu ku dhici karo inta aanay xeero iyo fandhaal kala dhicin waa tan mar kale hooye faadimo maxamed oo qudheeda arrintani rumaysan xogtiisii oo dheh waddadaas waa waddo xun ha marin halis bay leedahay waa khatar kugu soo socota ogow hal marna ma ahane waa inaad wax badan wax badan kusoo celcelisaa oo adoo si degan oo meel fiican oon buuq lahayn oon ilmaha qaylo lahayn oonan maaragtay khasab ahayn si degan inaa mar walba mar usoo dhexgelisid intaad fariisid tiraado hooyo waddankaanaad joognaa waa sidaas hawshaasaa jirta arrimaha ha gelin si toos ah waana dhagtiisa ugu ridaa si ayna berri u dhihin la iima sheegin ilmaha maraykanka jooga waxa dila waa waxaan loo sheegin arrin kale oo aad u walaacgelisa qaar ka mida waalidiinta soomaalida ah ayaa ah inay ku adag tahay inay gartaan in ilmahoodu uu adeegsado daroogada maadaama daroogadii loo soo farsameeyey siyaabo ay adag tahay in waalidku ay gartaan sida inaanay qaarkeed qiiq iyo ur toona lahayn hooye faadumo arrintaasi war uma hayn ilaa ay hesho casharo lagu sharaxayo qaababka maandooriyaha waxay yidhaahdeen waxaa laga dhigay kiniin aad u yaryar zaa-id u yaryar yahay marka hal mar oo ilmuhu liqo way ugu filan tahay marka si qiiq iyo waxaas waalidku aynan u arag waalidku qiiqa ilaashanayaan laakiin qiiq meesha maba yaalaba kiniin ilmihii kiniina looga soo dhigay wuuba soo liqayba nacnacna waa looga dhigay buskudna waa looga dhigay inkastoo galaasku noo cusub yahay oo bilow noo yahay haddana waxyaalaha maaragtay aan meesha ka maqlay wallaahi waan baqay xog ururin lagu sameeyey tirada ardayda dhigata dugsiyada hoose dhexe iyo sare ayaa muujinaysa in celcelis ahaan ay ugu yaraan lix iyo toban boqolkiiba ardayda soomaalida ahi ay adeegsadaan nooc ka mida daroogada sida sigaarka shiishada khamriga iyo xashiishka sida ay mar kale inoo faahfaahinayso nafiso markii caruurtii la waraystay oo la yidhaahdo sigaar ma cabtaan fasalkii hoose inayinuu ilmaha yidhaahdo waxaan cabbaa sigaar boqolkiiba hal fasalkii dhexe sideedaad ilmihii wuxuu leeyahay waxaan cabbay ama aan dhadhamiyey sigaarka waan dhadhamiyey ama waan cabbay ama saaxiibkaybaa isiiyey fasalka sideedaad boqolkiiba shan fasalka tobnaad boqolkiiba toban fasalka labiyo tobnaadna boqolkiiba labiyo toban markii la weydiiyey qamri ma cabteen caruurta si gooniya loo wareystaa jiro markii waalidku aysan la joogin markii la weydiiyey fasalka hoose boqolkiiba labo fasalka sideedaad boqolkiiba labiyo toban fasalka tobnaad boqolkiiba shan iyo labaatan fasalka labiyo tobna labiyo tobnaadna boqolkiiba afartan markii la weydiiyey xashiishka ma dhuuqdaan ama shiishada waxa loo yaqaano boqolkiiba soddon iyo labo fasalka labiyo tobnaad boqolkiiba saddex iyo labaatan fasalka tobnaad boqolkiiba toban boqolkiiba hal marka soddon iyo fasalka labiyo tobnaad markuu ilmaha gaaro boqolkiiba soddon iyo laba ardayda iskuolka joogtay waalidka aysan war u haynin inay qamro iyo sigaar iyo xashiish ay dhuuqaan daraasadu sanadkii laba kun toddoba iyo toban gobolka minnesota oo ah gobolka ay ku nool yihiin soomaalida ugu badan ee deggan dalkan maraykanka uu ka sameeyey heerka ay gaarsiisan tahay adeegsiga maandooriyaha ee dhallinyarada gobolka gaar ahaan ardayda
waan ka xunnahay barnaamijkaasi inaan ku kala jirno dhegeystayaal isaga ayaa ugu dambeeyey caashi ibraahim ee idinla socodsiinaysay isagoo dhammaystiranna waxaad kaga dhegeysan kartaan bogga v o somaali dot com idaacaddeena caawa waa naga intaa